subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax talaado ah bisha disembarna waa toddoba sannadka labada kun koob iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah qalliin lacag la'aan ah oo dadka indhaha loogu fiiqayo oo hadda ka socda magaalada beledweyne hawshan aannu u nimi waxay ka mid tahay howlo fara badan oo gobollada lagu marayo oo lagula dagaalamaya xanuunka indhala'aanta keena ee macaadka aragga gala iyo cudurrada kale indhala'aanta keenaba wax lagaga qabanayo labadii bilood ugu dambaysay gobollo fara badan baa la maray
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda masar oo sheegtay in dadka aan iska tallaalin xanuunka covid aanay adeeg ka heli doonin goobaha dowladda dowladda u k oo ka doodaysa sharci dhalashada lagala noqonayo dadka argagixisanimada lagu helo iyo sicirbararka ka jira maraykanka iyo saamaynta uu ku yeeshay wadayaasha gaadiidka waaweyn qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka maraykanka ayaa isniintii ku dhawaaqay in saraakiil ka tirsan dowladda aysan ka qaybgeli doonin ciyaaraha olombikada adduunka ee xilliga jiilaalka ee sanadka ka dhici doona shiinaha sababo la xidhiira gabadfallada ka dhanka ah aadanaha ee ka jira shiinaha laakiin maraykanka waxa uu ikhtiyaar u siiyey ciyaartoyda maraykanka ah inay iyaga go'aan ka gaaraan haddii ay rabaan inay ka qaybgalaan ciyaaraha olombikada jiilaalka iyo haddii kale afhayeenka aqalka cad jane saki ayaa wariyaashu u sheegtay in washington ay go'aansatay qaadacaadda ciyaaraha olombikada jiilaalka iyo kuwa baralimbigada ee lagu qaban doono shiinaha sanadka dambe sababo la xiriira xasuuq iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo hadda ka socda gobolka shinjaan iyo qaybo kale oo ku yaala shiinaha shiinaha ayaa lagu eedeeyey in uu malaayiin muslimiin ah oo ku nool gobolka shinjaan uu ku xareeyey xeryo halkaas oo loogu geysta tacadiyo ka dhan ah bini'aadanimada shiinaha waxa uu sheegay in uu ka fakarayo tallaabooyin dhanka diblomaasiyadda ah oo uu uga argudanayo ficilka dowladda maraykanka guddiga olombikada adduunka oo iska indho tiray xadgudubyada dhanka xuquuqda aadanaha ee shiinaha uu ku hayo muslimiinta uyguurka ee shinjaan ayaa ku adkaystay in isboortigu uu ka madax bannaan yahay siyaasadda madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynayaasha maraykanka iyo ruushka joe biden iyo valadimir putin ayaa lagu wadaa in talaadada maanta ah ay yeeshaan kulan fogaan arag ah oo xasaasi ah muranka ukrain ee nato iyo ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay raashiya ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagtay ukrain ruushka ayaa ku eedeeyey isbaysiga uu hogaamiye maraykanka ee nato inuu qorsheynayo inay gantaallo ku rakibto ukrain maraykanka ayaa u arka ciidamada uu ruushka soo dhoobay xadka ukrain mid halis ku ah madax bannaanida xukuumadda kiev laakiin moscow ayaa beenisay oo sheegtay in aysan duulaan ku ahayn ukrain taasi beddelkeedana ku eedeysay maraykanka iyo ukrain inay colaad ka horinayaan gobolka dowladaha galbeedka ayaa ka walwalsan in ruushka uu ku celiyo wixii uu sameeyey sannadka markaas oo uu xoog kula wareegay gobolka krimeya ee dalka ukrain dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeen subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa voice of america washington aan ku bilowna ee isbitaalka alixisaan ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ka bilowday howlo indhafiiqis bilaash ah oo uu fulinayo doctor maxamuud maxamed axmed oo ku magac dheer doctor shiine mashruucan ayaa waxaa ka faa'iideysanaya boqolaal qof oo u baahan qaliinada indhaha wariyaha v o e da ee beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa la kulmay doctor shiine ugu horreynna waxa uu weydiiyey sidaay u socdaan howlaha indhafiiqista howshan aanu u nimi waxay ka mid tahay howlo fara badan oo gobolada lagu marayo oo lagula dagaalamaya xanuunka indhala-aanta keena imacaadka aragga gala iyo cudurada kale indhala-aanta keenaba wax lagaga qabanayo labadii bilood ugu dambeysay gobollo fara badan baa la maray ay ka mid tahay magaalada hargeysa muqdisho baar dheere jowhar cadaado caabudwaaq gaalkacyo boosaaso iyo beledweyne ugu dambeysay waxaa hegi doona insha allahu tacaala balcad iyo baydhabo kadibna hargeysa dib loogu noqon doonaa waa howlo joogto ah oo loogu talagalay in culayska indhala-aantaee dalka ka taagan lagu kala fududeeyo maadaama dad fara badan oo ilaa boqol iyo konton kun oo qof ka badan oo indhala ay ku nool yihiin waddanka dadkaasina waxay u baahan yahay tahay keliya qalliin wakhtigiisu kooban yahay natiijadiisuna aad iyo aad u fiican tahay marka howshan waxay ka mid tahay howlaha waxaa filaya beledweyne saddex bilood ka hor ayaa noogu dambeysay saddex boqol iyo dheeraad baanu ku qallay haddana intii in leeg yaa la rajeynayaa insha allah inay dadku noqdaan ama ka bataanba marka dadka aad qaliinka u samaynaysaan ma wax lacaga laga qaadayaa mise si bilaasha qaliinka loogu samaynaya qaliinku waa lacag la-aan waxaana maaragtay iska kaashanaya hay-adda manhal jarity organisation oo indhaha lagu yaqaano aada loogu yaqaano muddo dheerna ka shaqeynaysa labaatankii sane ugu dambeysay iyo hay-ad maaragtay dadka bukaanka ah caawisa oo maaragtay fadhigoodu yahay dalka kuwait labadaas hay-adood ayaa iska kaashanaya doctore cudurada indhaha soomaaliya aaday ugu badan yihiin dhakhaatiirtuna way yaryihiin waxyaabaha ugu badan oo la dhihi karo waxyaabahaasa keena cudurada indhaha dadka ugu badan ee xanuunadan ay ku dhacan haddii aad noo sheegto
indhala-aanta ugu badan waxaa keena xanuunka aadka keena indhaha gala ama katrag katrag boqolkiiba sagaashan da-du ku xidhan yahay waa sida ciradoo kale qofku markuu daadu lixdan gaadho ama toddobaatan gaadho boqolkiiba siddeetan ama sagaashan caadka way yeeshaan waxaa kale jira dadka nabarada ay kaga dhacaan indhaha ama jirooyinka qaar ku dhaca ama nafaqadarrada iyana way keentaa caadka caruur baa ku dhalata caadka qaar kalena iyagoo yarir baa lagu arkaa dad dhalinyaraa lagu arkaa macaanka wuxuu kamid yahay waxaa caadka soo dadejiyo kamid yahay marka cuduradaasa ugu badan xagga la dagaalanka cudurada waxaanu aada uga fakeray sidii loo heli lahaa dhakhaatiir tababaran oo shaqada qaban karta two thousand tdnkii ayaanu ka bilownay program dhakhaatiirta lagu tababarayo si ay u noqdaan dhakhaatiir specialist oo indhaha ka shaqeyn karta afar dufcadood ayaa intii ka soo baxay brograamka masterka diblomaha ah high diploma ah oo iska kaashanayaan manhal speciality hospital oo hargeysa ku yaala iyo jaamacadda hargeysa iyo jaamacadda rifax la yidhaaho oo ku taala bakistan iyo fima federation of islamic medical association oo fadhigoodu yahay bakistan barnaamijka waxaa ku alfilaxay ilaa saddex iyo labaatan dhakhtar oo dhakhaatiir ayaa ka aflaxay oo ilaa diblomo ku qaatay ilaa afar shan kalena waxa weeyaan master degree ayay ka qaateen ama hadda ka qaadan doonaan insha allahu tacaala kaa waxa dhinac socda brograam kale oona ka bilownay muqdisho oo asbitalka alxsaan iyo jaamacadda jaziira iyo jaamacadda cayno shams oo ku taalla masar ay iska kaashadeen brograamkaa cusub runtii waxaa ilaa hadda ka qalanjabiyey shan dhakhtar shan kalena bakaabigay kusoo jirtaayoo waxaan rajeynayaa lix bilood kadib inay ka qalanjabiyaan taasi marka waa guul weeyaan insha allah lix bilood kadib waxaa laga yaabaa ilaa dhowr iyo soddon dhakhtar oo cusub inaanu helo saddex iyo soddon dhakhtar oo cusub
dadka soomaalida waxay ku yaqaanaan doctor shiine qaliinka indhaha muddadii howshanaa ku jirtay ma qiyaasi kartaa ama tiro sugan ma haysaa inta qof ee aada qaliinka u samaysay ee aragooda dib ugu soo laabtay howlaha waxaan ku jiray laba kun iyo labadii february ayaa brograamkii ugu horreeya la bilaabay isagoo boqol iyo konton kun maria ay ugu dambeysay ilaa hadda dee afar boqol ama shan boqol oo kun dadka la qalay kama yara ilaahay subxana watacala bay u tirsan yihiin annagu maadaama hawsha runta aada noogu badan tahay marar fara badan diiwaangelintu way naga khaldantaa oo tiimkaan haysano shaqadu qabanayo iyo diiwaangelinta siday ugu baahan tahay inay ned noqoto ayaa marar badan kala duwan laakiin mustaqbalka insha allahu tacaala marka hadda tiim fiican aan helo oo dhakhaatiir badan noo soo tababarato waxaan rajaynaynaa in diiwaangelin wanaagsan loo sameyn doono insha allah doctor su-aasha ugu dambeysa dadku dhibaatay waxay kala kulmaan dhinaca aragga qof dhibaato ama dhaawac ka gaaray ama qof cimrigiisa u gaaray intii xilli indhaha loo hagaajiyo marka sidee suurtogal ku noqonaysaa in qofka markii dhib noocaas oo deg dega ku dhaco in durbo uu helo doctor shine hadda dadaalkan wadna waxa weeyaan in dhakhaatiirta gobolada la geeyo gobol walba in dhakhtar la geeyo hadda hadda beledweyne oo kale cusbitalka alixsaan beledweyne dhakhtar baa jooga doctor cali la yidhaahdo qalabkiina wuu yaalaa oo dhammaystiran ama badankiisii muqdisho qalab aada u dhammaystiranoo maaragtay dibadda waxir looga baahan yahay ayaa yaala hargeysa waa la mid ceergaawo dhakhtar indhooda aada u wanaagsan baa jooga garawe dhakhtarka weyn doctor cabdicasiis oo runtii aada iyo aad maaragtay gobolada barigo dhan aada ugu filaaday muddo dheerna shaqaynayay ilaa labaatan iyo sano ayaa jooga dad fara badan ay ku xidhan yihiin dhakhaatiir badan xamar bay joogtaa marka alxamdulilah hadda rajadu way fiican tahay waxaan rajaynaynaa in gobol walba hal dhakhtar loo helo ugu yaraan si balbaahida caafimaadka indhaha loo yareyn karo insha allah kaasi waxa uu ahaa doctor maxamuud maxamed axmed doctor shiine oo magaalada beledweyne ugu waramay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqani dowladda masar ayaa sheegtay in dadka aanan qaadan tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban aysan adeeg ka heli doonin goobaha dowladda xarumaha caafimaadka iyo kuwa waxbarashada warbixintan waxaa qaahire ka soo diray xuseen cusmaan saxnuuni amar ka soo baxay dowladda masar oo sheegaya in dadka aan qaadan tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban aysan geli karin hay-adaha dowladda goobaha waxbarashada iyo caafimaadka ayaa saameyn weyn ku yeeshay dadka masaarida iyo guud ahaan dadka shisheeyaha ee ku nool dalkani oo soomaalida ay ku jiraan amarka dowladda oo la dhaqangeliyey horaanta bishan aynu ku jirno ayaa saameyntiisa laga dareemayaa guud ahaan goobaha dowladda masar ay ka mamnuucday dadka aan qaadan tallaalka cudurka safmarka ahi ee covid sagaal iyo tobanna xukuumadda kaahira ayaa go-aankan qaadatay marka dadka masaarida oo kor u dhaafaya boqol milyan ay ka gaabiyeen qaadashada tallaalka cudurka coronavirus oo maalmahan faraba-an ku haya waddankani ardayda iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee deggan dalkani masar qaarkood ayaa walaac ka muujiyey qaadashada tallaalka cudurkani safmarkaahi halka qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee deggan waddankani ay qaateen tallaalka lagu yaraynayo faafidda iyo waxyeelada cudurka covid sagaal iyo toban haddaba qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed oo aan kula kulmay magaaladan kaahira ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan amarka dowladda masar iyo qaadashada tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban oo si dadban dadka haatan loogu qasbayo qaadashadiisa magacayga waa qadar xasan aadan oo wadanka masar caasimadda kaahira go-aankaas waxaa u arkaa mid wanaagsan ee dowladda masar ay ku yareynayso faafitaanka coronavirus in la qaato tallaalkaasi waa wax u muhiimsan dadka masaarida iyo dadka soomaaliyeed ajaanibta oo ku nool wadanka masar khaasatan ani ahaan waxa waaye waan soo dhaweynayaa aniga kula hadlaya hadda waan qaatay talaalkaas labada duus waan qaatay soomaalida waxaan ugu baaqayaa in ay qaataan amarada dowladda ka soo baxay maadaama aan la geli karin xarumaha dowladda waa inay qaataan talaalkaasi wax dhibaato ahna dowladda see sheegtay ma lahan aniga qaatay wax dhibaatana kuma arag magacaygu saddexaan waa ismaaciil axmed aadan waxaan joogaa magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar horta fikrad ahaan mid aan taageersanahay maahan oo mid mismida aan aaminsanahay maahan walaacna way igu abuurtay dad ka soo horjeedo fikradaadna waa maaragta waa ka mid noqday wadamada soo saara xataa dadka u dhashay qaarkood way ka mid noqdeen inay ka soo horjeestaan aysan qaadan soo aniga hadda masar ahaan aan ku noolahay waa jirtaa nin ardayaa ku ahaa ahay meelo qaarkood mustashfayaashii oo cusbitaaladii meelihii dowladda meelihii immigrationada waxaa la dheh lama geli karo adigoo haysanin talaalkaasi hadda waxaa ka fikirayaa sidee ma ma aragtay arrimahaas aad ula qabsan doontaa waxaa ku qasbanaan doonaa hadda kadib wixii kastoo ila soo gudboonaado inaa gurigeyga iska joogo haddaa xanuunsado haddaa ma aragtay baahi dowladeed meel aanan wax ka baahdo marka waxaasoo dhan dhibaata igu noqonaysaa laakiin fikradahaan fikradahan kasoo horjeedo waay okay marka maxaa ka cabsanaysa haddii talaalka aad qaadato talaalka haddaa qaato way jirtaa talaalku dad buu caawiyey dadna ma caawin qofu waxaa waaye lafalkalka jirkiisa soo anig waxaan diidanahay talaalka dadka keenay xataa qaarkood wadamadooda weli weyla tacaalayaan oo maysan kafaalo qaadin kulli in dadka talaalka wada qaata dhan aysan cudurku ka badbaadin cudurka weli wuu socdaa talaalku marka muu arkin inuu wax tari karo marka mar haday tahay ana diyaar muu noqon inaan caafimaadkii ku ciyaaro magacay waa cabdimudalib ibrahim shaawi kuna nool dalka masar gaar ahaan qaahira madiinata nasr xayl caashir horta marka ugu horeyso horta ana dadka qaata kuma jiro mana ku fikirin inaan qaato xaqiiqatan laakiin maaragta markii nagula yiri maaragtay xurmaha dowladda iyo maaragtay iskuullada iyo jaamacadihii iyo markaa maanta dankaasoo gash meelaha dowladaha xaqiiqatan aad iyo aadaan ugu dhibtoonnay dhibaato badanna waa kala kulanay marka soomaalida waxaan ku boorin lahaa aniga baan ugu horeeyo nafteyda inay qaataan oo maarata wax dhibaataana ma jiro rag badan oo qaato waan la kulmay dumar badan oo qaato waan la kulmay waan la sheekaystay wax problem ay ka cabanayaan amba ay ka sheegeenaan kuma arag xaqiiqatan dadku waxay sheegaan waa iska yacni waa iska mala awaal oo iska beenbeen waxay ku leeyihiin iyahow haddaan qaato ama dhuuti noqdaa maaragtay qof dumarka haddaan yidhaahdo ama yidhahdaan waxaan akhrina qoraallo maaragtay lagu leeyahay dumarka ma dhalayaan dumarka minka ka iraanayo waxyaabaha dabcan ragguna waxay ku leeyihin maaragtay baalka cudur weeyaan oo maaragtay berito cudur buu kugu noqon karayaayo waxaan wax lahuba maaho waa iska aduma iskala amaan laakiin xaqiiqa dad badan oo qaato waan la kulmay in badan wax problema ka sheegaan ilaa haddan baan arka waxaa weeye firdows maxamed cali waxaan ku noolahay dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira marka dowladda ka soo baxay ee ah inaan qofaan talaalka qaadanin covid nineteen inaysan tegi karin xarumaha dowladda iyo meelaha goobaha caafimaadka sida isbitaalada iyo iskuulaadka jaamacadaha iyo wax lamida walaahi arrin aada noo muruggelisay weeyaan leano annaga haddii aan nahay dadka soomaaliyeed ma jeclin waxaanan garanaynin sida talaal oo dhibaato inuu noo keeni kara in kale inaan ku degdegno khaasatan dad waxaa jira talaalka uu dhibaato u geysto oo maaragtay jirkooda uusan si fiican ula falgalaynin sida dadka qaba ilarshiga iyo wixii la midka ah marka anigana shakhsiyan diyaar uma ihi inaan qaato talaalkaas sidaas la adligeeda maadaama aan ahay qof ilarshi leh saas daraaddeeda arintan dowladda ay soo saartay aada ayay noo muruggelinaysaa mana ku faraxsanin mana rabna inaan arintaas tallaabadaas qaadno arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay dadka uu ku dhacayo cudurka covid sagaal iyo toban maalin kasta ay ku dhow yihiin kun qofa halka dadka u geeriyooda maalin kasta cudurkani ay ku dhow yihiin konton qofa taasoo walaac badan ay ku abuurtay dowladda masar dadka masaarida ahi ee sida dhammaystiran u qaatay talaalka cudurka covid sagaal iyo toban ayaa gaaraya in ka badan shan iyo toban milyan oo qof ah taasoo ka dhigan in shan iyo toban boqolkiiba dadka masaarida ay qaateen talaalka cudurka covid sagaal iyo toban xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a sharci qabyo ah oo lagu darayay xeerarka jinsiyadda iyo xuduudaha britain ayna soo jeedisay xogeeyaha arrimaha gudaha britain brity battle ayaa faraya in dadka ku nool boqortooyada britain laga xayuubin karo dhalashadooda iyaga oo aanan loo digin warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa london ka soo diray wariyaha v o a-da cabdixaafid cawil ismaaciil xafiiska arrimaha gudaha ee britain waxa uu sheegay in qofka laga qaado jinsiyadda uu rafcaan dalban karo tusaale waxaa loo soo qaadan karaa sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii britain waxay jinsiyadda ka xayuubisay gabadh yar oo la yidhaahdo shamima bigam oo ku dhalatay london kadib markii ay ku biirtay kooxda isil sajiid jafid oo xilligaasi ahaa xogeeyaha arrimaha gudaha britain ayaa ku dooday in inkasta oo aanay gabadhaasi yaran haysan baasaboor kale aanay noqonaynin qof aan dal lahayn maadaama uu waalidkeed ka soo jeedo bangaladesh shamima weligeed ma ay booqan waddankaasi ku yaalla koonfurta aasiya ilaa sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii britain waxay awood u lahayd inay ka qaado dhalashada dadka leh labada jinsiyadood tallaabooyinkan ayay markii ugu horeysay dowladda britain qaaday sanadkii labada kun iyo shantii markii afarta qarax ee miidaamada ahaa ay ka dhaceen london julaay toddobadeedii ayna ku dhinteen labiiyo kontonka qof waagaasi waxyaabo badan ayaa laga bedelay sharciyada argagixisada britain dowladdii uu markaasi madaxda ka ahaa tony baler waxa ay soo bandhigtay laba iyo toban sharci oo lagaga hortegayay argagixisada waxaana ku jiray barnaamij muran waagaasi dhaliyay oo loo bixiyey barnaamijka ka hortaga argagixisada kaasoo si qarsoodi ah loo sameeyey sanadkii labada kun iyo saddexdii barnaamijkaasi ayay dadka ka shaqeeya dugsiyada jaamacadaha isbitaalada iyo golayaasha deegaanku ay soo sheegi karayeen dadkay uga shakiyaan xagjirnimo kaxayuubinta jinsiyadda dadka waxaa sii xogeysay xogayihii arrimaha gudaha ee markii dambe noqotay ra-iisul wasaaraha theresa may ee sanadkii labada kun iyo tobankii iyadoo oo waagaasi jinsiyadda laga qaaday labaatan qof oo haystay dhalashooyin kale oo lagu eedeeyey inay ka dagaalameen suuriya maxamed ibraahim hirari oo ah falanqeeyo degana magaalada glasgow ayaan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo sharcigan sharcigan socdaalka ah ee dowladdu hadda soo bandhigtay waxa uu jawaab u yahay dhaliisha dowladda ka haysatay tan iyo doorasha taasoo dowladda lagu eedeynayay inaanay lahayn qorshe ay kaga hortagto dadka soo galootiga ah ee imanaya wadanka u k tallaabooyinka ay dowladdu soo jeedisana aad ayaa loo qawadsanaa ha ahaato in soo galootiga oo kale albania la geeyo halkaasi dacwadahooda lagaga fiirsado iyo in faransiiska lacag la siiyo lacagtaas adigu ilaa toddobaatan milyan oo dollar ahayd si ay u joojiyaan dadka soo galootiga ee wadankan imanaya sidoo kale waxaa jira xisbi garabka midigta fog ah oo la yidhaahdo reform u k oo dowladda ku tilmaamay mid ku fashilantay wax ka qabashada arrinta soo galootiga sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii xeerkan waxaa lagu daray in qofka lagala noqon karo jinsiyadda haddii uu dhalasho kale leeyahay oo aanu noqonaynin qof aan waddan lahayn sharcan cusub ayaa ka hor inta aan la ansixin ay dowladdu isticmaali kartaa taasoo rafcaanka adkayn doona maxamed ibraahim herari ayaa mar kale eegaya bal saameynta uu sharcigan cusubi yeelan karo cabdiow arrinta la xidhiidha in sharciga lagala noqon karo dadka haysta dhalashada britishka ah amaba sharciga qaxootiga ee deganaanshaha kule wadankan waxay ahayd muddo dheer soo jiitamaysay waxaad xasuusataa sida loo dhiibsan jiray marka la arko dowladdoon tallaabo hagaagsan ka qaadaynin nimanka lagu tuhmo inay dhiiri gelinayaan ama lagu eedeyn jiray oo kale inay dhiiri gelinayaan weerarada argagixisada ee wadankan ka dhici jira sida abuqataatihii jordan mustafa kamaal oo u dhashay masar amaba cumar albakri oo suuriyaan ahaa in muddo dheerna dowladdu ay ku qaadatay in waddanka laga saaro nimanka caynkaas oo kale ah dowladdana waxaa loo arkayay mid tabar daran oo aan qaadi karaynin tallaabooyinka waddanka u baahan yahay sharcigan iminka cusubna waxaa la doonayaa in wax lagaga qabta arrimaha caynkaas oo kale ah oo sharciga lalaga laabto dadka britishka ah ee loo arka inay dhibaato ku hayaan waddankan daraasad la sameeyey ayaa lagu sheegay in xeerkana dowladdu soo jeedisay uu saameyn karo lix milyan oo qof oo ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee britain ku nool waxaa kale oo laga cabsi qabaa in aan lagu maxkamadayn karin ciidamada ilaaleynta badda haddii ay muhaajiriin dib u celiyaan oo ay dhimasha timaado qarinada laamaha socdaalka iyo magangelyadoonka ayaa walaac ka muujiyey in xeerkani uu ka hor imanayo shuruucda dalka iyo dibaddaba xafiiska arrimaha gudaha britain ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in jinsiyadda britain ay tahay mudnaan dadka la siiyo ee aanay ahayn xuquuq la yeesho qoraalkan ayaa lagu sheegay in ka qaadista jinsiyadda oo loo adeegsaday sababo macquul ah ay sax tahay in lagaga qaado dadka khatarta ku ah dalka iyo bulshadaba hindisa sharciyeedkan ayaa hadda maraya aqalka hoose waxa aanu u gudbi doonaa aqalka sare ee sanadka soo socda cabdixaafi cawir ismaaciil v o a london
bilihii lasoo dhaafay waxaa dalkan maraykanka ka jiray sicir barar si daran u saameeyey miciishadda iyo shidaalka dadka sicir bararkaasi uu sida gaarka ah u saameeyey waxaa ka mid ah wadayaasha gaadiidka xamuulka kuwaas oo soomaali badani ay ka shaqaystaan haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaan waxaan khadka telefoonka ee gobolka ohaayo kula hadlay cabdiwahaab maxamed garabey oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka
waa mahadsantahay nuur xasan nuur siyaabo badan ayuu noo saameeyey hadday noqon laheyd darwalinta gaarida gawaarida waaweyn wado iyo milkiilayaasha gawaarida iskale marka aad iyo aadu noo saameeyey gaar ahaan soomaalidu saameyn xoogan ku yeeshay waaya marka cabdiwahaab maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada soomaalida maraykanka ee wada baabuurta taraaga loo yaqaano ama xamuulka isaga kala goosho gobolada maraykanka noo faahfaahay isbedelka ku yimid shidaalka saameyntu idinku yeeshay shan bil ka hor sida uu ahaa iyo hadda sida uu yahay iyo qiimaha intaba
maraykanka waxaa laga isticmaalaa halka africa iyo dalalka kale litarka laga isticmaalo wax loo yaqaano gaalon ay isticmaalaan halkii gaalon shan bil ka hor wuxuu ahaa qiimo u dhexeeyo laba dolar iyo afartan iyo shan senti laba dolar iyo soddon iyo shan senti hadda muddo shan bilood laga joogo shidaalka wuxuu marayaa afar dolar iyo wax la jiro marka aad iyo aad ugu sarakacay marka darwaliintuna saameyn ku yeeshay iyo milkiilayaasha intuba waayahay marka mar haddii gaaskii shidaalka noocyadiisa kala duwan ama baabuurta naftada ku shaqeysa ama kuwa gaaska caadiga ah bensiinka ku shaqeeya mar haddii qiimuhu uu sida aad sheegtay sare u kacay ka waran marka idinkana sare miyaa u qaadeen lacagaha aad ku qaadaan rakaabka bal noo faahfaahi
horta baabuurta waaweyn in inta badan waxay qaadaan qalabka ama hadday noqon lahayd cunooyinka kala duwan hadday noqon lahayd qalabka dhismahoo kaleento dadku caadiga ma raacaan qiimaha sida caadiyan marka shidaalka uu kor u kaco qiimaha lagu qaada badeecada lacagaa kordhi jirtay oo qiimaha kor u kici jiray oo xagga badeecada ah hadda sidii hore waxyaabaha hadda ee ka duwanoo jira waxaa ka mid ah qiimihii lagu qaadi jiray badeecada hoos ayuu u socdaa shidaalkii qiimihiisina kor ayuu u socdaa
marka suuqan taraagyada maraykanka soomaali badan miyaa ka shaqaysa
soomaalidu muddo fog ayay ka shaqaynaysay waxaad moodaa hadda shantii sana ama lixdii sana ugu dambeysay inay aad ugu soo bateen weliba dadka kambaniyada furanayo soomaaliya aad u badan ayaa ka shaqaysato weliba gobolada qaar sida minnesota ohio atlanta georgia texas tennesseeo soomaali badan ayaa gawaarida ka shaqaysato oo xataa milkiilayaal u badan saameyn xoogan uunu ku yeeshay maadaama kambaniyadooda ay yihiin kambaniya yaroo hadda soo kacayo marka inay isbixiyaan way adagta
cabdiwahaabow waxaa nagu maqaala ah in baabuurta waaweyn ee maraykanka aada uga shaqeeya in uu suuqoodii aada u yaraaday gaar ahaan baabuurta cusub iyo qalabka dayactirkaba marka haddii baabuurka uu ka halaabo miyaad ka tegeysaa oo
horta si guud haddii aan su-aashaas ugu jawaabo gawaarida cusbeed ee lasoo saari lahaa labada kun labaatanka iyo saddexiyo labaatanka mararka qaar dhowr sanay soo hormarayaan lama soo saarin taasna waxaa loo sababaynayaa cudurkan dunida dhan aafeeye ee covid nineteen ama coronaviruska dhibaatada jirtaa waxay tahay marka hadda gawaaridii lagu shaqaysanayey dalka hadda gobolada dalka iyo dalalka deriska qalabka u qaadi jirtay ama ka keeni jirtay qaybo badanaa fadhiyo oo la laayahay qalabkii lagu dayactiri lahaa muddo dhowr bilood ah marka siyaabo badan ay dadka hadda ay u sababaynayaan laakiin waxaa suuragal in ama waxay u badan tahay covid nineteenka inuu sabab u yahay
kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab maxamed garebey oo igugu warramaya khadka telefoonka ee gobolka ohio haatan aan aadnoo dhankii heesaha
shiida ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhuniyo dhaqashada ka doortay uma dhiganin caashaqa inaan soo dhaweeye uma dhiganin caashaqa inaan soo dhaweeye xayaadey adhibaadsada adayga ilu dhaaliye ee xayaadey adhibaadsada adayga ilu dhaaliye
heestaasi xayaad iyo codka xasan aadan ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo oo uu idinla socodsiinayey aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo
nabadgelyo sidaadhaydacana ilkahaaga dholka sidaadhaydacana ilkahaaga dholka naga dhiri ifashada dabaylu halbadhina u rogaya dhameerka hawdiyo haddaad tahay ungurido hawdiyo dhameerka hawdiyo haddaad tahay ungurido adhooldaangumarida dhooldaangumarida dhooldaangumarida